dhegeystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waa kan cabdixakiin maxmuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyskiiyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan aynu ku wada caweyn doonna waxaa ka mid ah waxay saaxiibo ahaayeen sideed sannadood saaxiibtinimadooda waxay soo bilaabatay laba kun iyo saddex iyo tobankii waxayna inay walaalo yihiin ogaadeen january laba kun iyo koob iyo labaatanka marka intaas muddadaasi sideedka sano ah ayay saaxiibo ahaayeen waa laba gabdhood oo muddo dheer oo ay saaxiib ahaayeen kadib ogaaday inay walaala yihiin bal sida ay ku dhacday inay isgaran waayaan iyo weliba sida ay ku ogaadeen oo iyaduna xiisaheeda leh barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu caawana ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad ku maqli doontaan qaybtii u dambeysay ee sooyaalkii fanka dalka jabuuti siciid xamar qoodh isagu wuxuu sheegayaa gabadha la odhan jiray allah u naxariistay xaawogeel inay ahayd gabadhii u horeysay ee riwaayad muxuu ahaa ee la dhigta barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal dhacdooyinka sida maalinlaha dunida uga dhaca ayaa kuwa xiisahooda leh amaba xambaarsan mahadhooyin iyo taariikh la yaabkooda leh kuwaasoo sababa in lagu diiwaan geliyo buugu gaara dhacdooyinka la yaabka leh ha noqdaan hibe qofku u dhashay amaba wax dunida ku cusub oo ku soo kordhiyey hase yeeshee waxaan cidiba filaynin qof aad muddo dheer meel ka wada shaqaynayseen islamarkaana aad saaxiib dhow ahaydeen oo aad sannada kadib ku war hesho inaad walaala tihiin dhacdadan oo dhowaan warbaahinta waddankan maraykanku qaadaa dhigtay islamarkaana lagu soo qaatay mid ka mida barnaamijyada sida aadkaa subaxdii loo daawado ayaa arrinta la yaab kala noqotay sida ay ku ogaadeen labadan gabdhood inay wada dhasheen waxaana dhegaystayaal soo dhoweyn doonaa waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadan faahfaahinteeda inoo hayaa waa ku dhowahay cabdixakiin waana mahadsan tahay wagaag balgu horreynba intaynaan sheekada iyo nuxurkeeda u gelin labadan gabdhood marka hore siday isku barteen se maxay isugu yimaadeen labadan gabdhood waxay marka hore isku barteen goob shaqo shaqo ayay ku saaxiibeen waxay ka shaqaynayeen maqaayad ku taala gobolka connecticut waan gartay dee saynu ka warqabno dee boqolaal qof baa shaqaalo noqda oo rag iyo dumarba ah waa la isugu yimaadaa maxaa dareenka keenay waxa gaarka shakiga keenay labadan qof muxuu noqday ila shaqaalihii kale waa isku mid oo shaqaalihii meesha waa laga wada shaqaynaya labadan gabdhood maadaama ay da'dan isaga dhow yihiin oo waxba saas aysan kala weyneyn marka laga soo tago waxaad moodaa inay waxyaabo badan isku dooq ka ahaayeen dad waxaa jira kala duwan laakiin labadooda waxaa moodaa xagga labiska dhar xirashada cunnada waxyaabaha laisku qurxiyo meelaha ay jecel yihiin inay tagaan waxyaabahaasoo dhan ay iska yeesheen aadna way usoo jiiteen run ahaantii waan gartay markay xaaladaasi dhacday isla markiiba may shakiyeen una waxa inay de walaala yihiin unbaa dareenkaasi siiyey mise wax kaloo u muujinaya imi ama ay arkeen run ahaantii markay waxaasoo dhan isku mid ka noqdeen xitaa meelaha laisku qurxiyo qof joogo ama ay macmiil u ahaayeen xitaa ku yiri wax unbaa idinka dhexeeya iyagana way is yidhaahdeen wax unbaa naga dhexeeya iskukaana soo jiidaya laakiin arrinkaas waxay u yara ekeyd kaftan iyo arrin aan macnaha aad si dhaba aan loo sii qaadanin maadaama ay adag tahay waxyaabaha qaar in in loo qaato dadkana ay maaragtay waxyaabaaan inta badan dhicin oo in la arko ay adag tahay ay tahay kuma aysan sii dheeraanin laakiin haddana dareen gacaltooyo iyo saaxiibtinimo oo gaar ah oo dadka kale ay uga duwan yihiin ayaa ka dhexeeyey marka goormay ogaadeen inay inay wuxuun isku yihiin ama ay meelun iskaga soo gelayaan sidaan la soconno gabdhahani saaxiibo iyagoo ah oo isku meel ka wada shaqeeya ayaa mid ka mida ay shaqadii ka tagtay oo ay ka guurtay gobolkii oo dhan oo connecticut waxayna u guurtay ama usoo guurtay gobolkan virginia oo annaga hadda aan joogno marka kadib ayaa waxaa dhacday gabadhii soo korsatay oo hooyada u ahayd ayaa ciiddii christmaska waxay ugu soo dirtay hadiyad qalabyada laisku baaro oo d n ega ama hidisidaha lagu baaro si qofka inta u dhodhow iyo ehelkiisa iyo ciddii la dhalatay uu u ogaado gabadhii marka waxay samaysay baaritaan ayay samaysay marka qalabkii adeegsatay markii isbaartay ayaa waxay ogaatay ama ay heshay dad ay qaraabo yihiin oo ilma adeeradeed ah marka ilma adeeradii ay raadisay kadibna waxaa loo sheegay in ay joogaan dominican republic dalka la yiraahdo oo halkaas ay kasoo jeedaan marka markay ogaatay in qaraabadeedii qaar ka midii ay xaggaa joogaan oo loo sheegay islamarkaana qaraabadeediiba uu u tilmaamay amaba natiijadii hidisidaha isbaadhe u noqday siday ku heshay markaa in aabahoodu joogo ama waalidu jiro ama cid uun isu xidaysa gabadhan oo xaqiijinaysa inay isku yihiin gabadhan way dhooftay waxay tagtay dalkii dominican republic dadkii ay ilmo adeerada ahaayeen ee ay hidisidaha ka ogaatay inay wax ka dhexeeyaan ay la kulantay waxaa loo sheegay inuu aabaheed nool yahay uu meesha joogo aabaheed ayay heshay way raadisay waa loo geeyey then odagii ayay markaas isbarteen oo odagii dhalay kadibna sidaas ayay ku kulmeen iyadii aabaheed iyo walaalo kale oo la dhashaba marka ma u xaqiijiyey odaygu inay gabadhan ay walaala yihiin mise meel kale ka ogaatay odayga way weydiisay marka wuxuu u sheegay iyada in lasoo korsaday oo dad ay ku wareejiyeen sidoo kalena inay jirto gabar kale oo iyada la dhalatay marka iyadana dad ay ku wareejiyeen oo maaragtay adoption ahaan loo korsaday marka laba gabdhood inay ahaayeen ayuu sheegay laakiin inta kale ay la joogaan iyo sidoo kale hooyadoodna inay geeriyootay laba kun iyo shan iyo tobankii wagaag cabdiqaadir waxa cajiibay in qof intuu ilmihiisi bixiyo islamarkaana uu dad kale ku wareejiyo walow dee ay dhaqan caadiya ka tahay oo meelo badan la sameeyo dunida haddana dee dabcan waalidkii markuu ilmihii la kulmo ilmihiisi uu bixiyey oo dee intaasoo sannadood ka maqnaa haddana iminka u imiyo ole waalidkiisi intuu yimaado haddana weydiinaya qof kale walaala yihiin muxuu ku sababeeyey ama ma u sheegay wax sababa oo ku kalifay inuu ilmihiisi bixiyo oo uu qof kale ku wareejiyo sida wadamadan ay sameeyaan ama dhaqanka soomaalida waa wax ka yara duwan inaad ilmahaaga bixiso oo dib dambena aadan usoo sheeganin weliba magaca laga bedelo oo ciddii korsate ay magaca u bixiyaan oo ay qaataan oo qoyskaas ay ka mid noqdaan waxyaabo aad uga adag ay tahay soomaalida dhexdeeda laakiin ninkan odaygaa uu sababeeyey ilaa iyo sagaal ayuu dhalay marka run ahaantii caruurta ayaa ku badnay dhaqaala yari waa jirtay marka dhibaata haysatay marka wuxuu is yiri caruurta iska kala yaree sidaas ayuu adoption ugu bixiyey dabcan qoyska ilmaha laga qaatana wax unbaa loo celiyaa marka wuxuu is yiri waxaaga isku cesho marka iyaga isku noole ayuu is yiri marka duruufihii haystay dartood ayuu labadaas gabdhood u bixiyey de gabadhii waa taasoo dominican republic bay tagtay way ogaatay gabadh kale walaalayihiin inay jirto waa ka aabaheed u sheegay gabadhii ay saaxiibka ahaayeenna waxay kusoo sugaysaa maraykan oo de dabcan isu gobolna kumay nooleen laakiin xidhiir bay leeyihiin say gabadhii ugu sheegtay
gabadhii markii ay aabaheed soo aragtay dadkii la kulantay ayay soo laabatay kadib gabadhii ayay la xiriirtay oo shaqo ku jirto waxay la tiri deg deg iisoo wac gabadhii baa marka isla hadleen waxay u sheegtay marka wixii ay soo ogaatay iyo xaalku siduu yahay iyo wixii oo dhan bay marka oga dhacday marka arrinta sidaas ayay layaab ku noqotay kadib ayay baaritaan sii galeen labadooda markaas waxay ahayd laba kun iyo sideed iyo tobankii marka natiijadii baaritaankii iyo hawshii soo socotay ayaa waxay soo dhammaatay dhammaadka bisha janaayo ee sanadkan laba kun iyo koob iyo labaatanka markaas ayaana la caddeeyey in labadan gabdhood uu ka dhexeeyo xiriir dhinaca dhalashada ah oo biological ah walaalana ay yihiin marka sidaas daraaddeed sheekooyinka noocan annaga filimaanta unbaa lagu arki jiray laakiin si saxa badana ma dhacdo ugu dambeyn cabdiqaadir soo koobeynaa muddo intee leeg bay labadan dumar ee saaxiib ahaayeen ka hor intaanay ogaanin inay walaala yihiin si da'doodu waa inteen leegmeg
da'dooda mid waa laba iyo soddon jir midna waa koob iyo soddon jir waxay saaxiibo ahaayeen sideed sannadood saaxiibtinimadooda waxay soo bilaabatay laba kun iyo saddex iyo tobankii waxayna inay walaalo yihiin ogaadeen january laba kun iyo koob iyo labaatanka marka intaas muddadaasi sideedka sano ah ayay saaxiibo ahaayeen aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir samakaab oo sheekadaasi nala wadaagayey haatanna ku soo dhowaada xubintii halabuurka iyo heesaaga waynu caawa ku soo qaadan doonna sooyaalkii fanka dalka jabuuti oo sidii barnaamijyadii horeba aad ku maqasheenu martii noogu ahaa cabdalle xaaji cusmaan oo isagu buu ka qoray taariikhdan isagoo caawanaynala wadaagi doono doorkii haweenku ay ku lahaayeen waxaanan idii kala bixi doonaa cabdalle xaaji cismaan iyo weliba wariyahayaga ramadaan muuse jaamac oo isagu waraysiga ka qaaday
marka waxaa jirtay kaalintii dumarku fankan ay ku lahaayeen iyaguna inaan wax yar ka taabanno weeyaano gabadhii u horeysay ee raadiyooga codkeedu ka baxo waxaa la odhan jiray caasha cawaale siay ii sheegeen siay sheegeen muxuu siciid xamar qoor iyo rag kaloo badan dumarkii kale markaa iyaguna xaggaa ka heesay fanka soo galay waayadaas waxaa ka mid ahayd caasho jaamac iyo sureer curdin gabadhan odhan jiray iyaduna maxay maryan caynaan xaawo geelqaado iyaduna markii dambe kusoo biirtay sida ay sheegeen kolkaa fanaaniintu weliba xilligaa ruwaayadaha ay dhigayeen dumarku may samayn jirin riwaayadaha rag nin baa matali jiray kaalinta dumarka qaadan jiray siday soomaalidu wada ahaan jirtay laakiin siciid xamar qoodh isagu wuxuu sheegayaa gabadha la odhan jiray allah u naxariistay xaawo geelqaadin ahayd gabadhii u horeysay ee riwaayad muxuu ahaa ee la dhigta marka waa kun sagaal boqol iyo taariikhdu shan iyo lixdankii meelahabay weyaan waxay u horeysay yani sida uu sheegay isagu gabdhuhuna kaalintaas ayay iyaguna soo qaateen kooxihii markay kooxihii soo socdeen inkastay kala qaybsanayeenoo dee ayay waxay garteen inay midoobaan ay koox keliya noqdaan si maaragtay halgankii xorriyaddu isaguna markaa meel fiican soo mariya bilowgii toddobaatannadii ayay midoobeen waxay la baxeen kooxdii caanka noqotay ee gacan macaan kooxda xilligii u horeysa waxaa de markaa madax ka noqday aadan faarax samatar oo isagu haaddanba nool kolka kooxda gacan macaan kolkay mid noqdeen iyaduna kaalintii ay qaadatay waa loogaa fanka jabuuti cirkaabay geysay xilligii halganka ay kusoo beegmeenna xisbigii l p i dalkan xoreeyey ee madaxda ka ah allahu naxariistay xasan guuleed ayay garab galeen yacni kaalintoodii halganka ayay iyaguna markaa qaateen ay kooxdaas u gashay
dhib fara badan bay ku hayeen gumaystiya faransiiska ha faransiisku waayad hore uu kontarooli jiray oo yacni heesahooda heesaha maaragtay sarbeeb bay ku samayn jireen say ahaan jirtayba ay dadka ku fahamsiin jireen laakiin sanadkii shan iyo toddobaatankii mise afar iyo toddobaatankii ayay xuriyatal qowl siyaadaha ayay dowladdii faransiisku kolkaa dadkeedii siisay tii bay ka faa'iidaysteen haddeed wixii iska badheedho ayuu ahaayoo de waxba lagama gaban jirin kaalinta weyn ee markaa maaragtay yani waxyaabihii xorriyadda xorriyatal qowlka keenena iyo ka mid ahayd xorriyaddu yani waxyaabihii keenay bay ka mid ahayd
gacan macaan oo kale markaad eegto sidan aad ka sanqalaysa cabdulla waa runo fanku xoog aad buu xoogaystay markaa welibana isku wada biireen abwaaniin waaweynna dee waa haysteenoo ka faa'iidaysanayeen oo ereyada dee amba u curinayay oo ibraahim gadlaala irxamu xasan cilmi qooryare
ha waa sida aad soo sheegtayoo nimankaas waa nimankii fanka qaybta weyn ka soo qaatay xilligoodii abwaanada ugu waaweyn runtii ibraahim gadle iyo xasan cilmiyo aadan faarax iyo aadan cilmi qooryariyo raggaasay ahaayeenoo maaragtay heesaha maaragtay gobonnimo doonka nimankii samayn jiray ee riwaayadii caanka ahayd na waa kuwii dhigaya magaceedu ahayd gedigii koowaad iyo gedigii labaad riwaayadda iyaga oo u dhan riwaayadihii maaragtay ay ku bilaabeen maaragtay halganka ayay ahayd riwaayadda inkastoona ku qornayn laakiin magaceedii iyo de siday u dhacday iyo way ku qoran tahay ibraahim garle riwaayadaas sideed habeen oo keliya ayuu ku sameeyey heesaheedii iyo geeraaradeedii iyo wixii oo dhan kolkaa buuggani rabadaanow waxaasoo dhan ayuu ka hadlaya kaalinta fanka ee jabuuti ayuu maaragtay guud ahaan sidaa usoo koobaya iyo kaalintii ay soo galeen kooxuhu kolkii xorriyadda la qaatayna kooxihii intii kumay joogine kooxo kaloo dhalinyaro ayaa iyaguna halkii ka soo baxay ama magacyo kale leh kooxdii sharaf band ayaa ka mid ahayd oo islaantii maka rooble allahu naxariistay ay iyadu qalabka u iibisay oy madaxu ahayd oy abaabishay
sharafbaadna xoog bay u shaqeeyeen beriga haa kooxda sharaf baanna kaalin weyn bay qaateen oo yani maaragtay fanka iyaguna xilligoodii riwaayado badan oo caqiibo leh ayay sameeyeen iyaguna xilligoodii soo gaadhsiiyeen markaas waxaa iyaguna markaa ku soo xigay kooxihii yaraaye dambe kooxdii deegaan oo kale ayaa aasaasantay kooxda deegaan iyadana qalabkeedii oo dhan ee madaxweynaha hadda ismaaciil cumar geel ayaa u iibiyey iyagana oo abaabulay oo yani taageero badan siiyey moraalka markay heleenba iyaguna koox yani riwaayada dhigta oo saasay kooxuhu maaragtay u soo samaysmeen halkaabay dee maaragtay iyaguna horumarka sameeyeen aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan yihiin wariyahayaga ramadaan muuse jaamac iyo weliba cabdalla xaaji cusmaan oo isagu buu ka qoray sooyaalkii fankee dalka jabuuti qayb kaloo ka mid a waraysigan islamarkaana ah kii ugu dambeeyey oo uu cabdalla ku faahfaahin doono silsilad suugaaneedkii deegaanada soomaalida ka hilaacay toddobaataneyadii iyo weliba suugaanyahanadii reer jabuuti ee xilligaasi qaybta ka noqday barnaamijka soo socda ayaa aad kaga bogan doontaan ama aad ku dhagaysan doontaan markana dhegaystayaal aan wada dhegaysanno codka fanaanka cabdo xamar qoodh
Bye.
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambena waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
cabdixakiin maxmuud shirwac oo barnaamijka caweyska washington inala socodsiinayay yukaasi ahaa